fiidnimo wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kusoo dhowaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o edo idinkaga imaanaysa magaalada washington
degeystayaal waa fiidnimo isniinaha bisha meyna waa toddoba sanadkuna waa laba kun iyo siddeed iyo tobanka waxaad naga dhegaysanaysaan haatan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrband iyo boggeena v o a somaali dotcom haawah idaacadda waxaa wadadida kuu soo jeedanaya daare cabdi axmed iyo anigu ah ibraahim xasan daandure
qodobada kale ad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimona waxaa ka mida wararkii ugu dambeeyey ee magaalada mooyaale oo ilaa iyo shalay ay dagaala ku dhex marayeen qabaa'ilaadka booran iyo garre oo halkaas wada dega
waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan intay la eg tahay shirada dhirta laga jaro soomaaliya sannadihii u dambeeyey maxaase ka dhalan kara xaalufinta dhirtaasi dhuxushaa la dhoofinayo dhowr shay ayaa ka dhalanaya kow deegaankiiyo xaalufin ba'ani ku socoto waa maqlayseen iddhisaddex milyan oo geed baa la jaray dhowrkii sanno u dambeeyey xaalufin ba'an baa deegaankii ku socota dhirtii waa la jarayaa soomaaliya waxay ku dambayn doontaa nabaadguur haddii sidan aynu ku sii soconno waxaan sidoo kale idiin haynaa gabar ku xukunayd saddex sano oo laga sii daayay somalilan xarunta xuquuqisaanku aad bay u soo dhaweynaysaa in naciime axmed ibraahim ay xoriyaddeedii dib u heshay iyadoo muddo saddex bilood ka badan xidhay mataa runtii aad iyo aad baan ugu faraxsanahay naciime ay dib ka soo baxdo jeelka marka waxaan qabaa in sideentani ay ka dhalatay uun maaragtay codsiyadii kala duwanaaye dadku dalbanayeen in naciime xoriyaddeeda loo soo celiyo xubintii dooda gaaban iyo qodobo kalena waan idin haynaa hase yeeshee intaasoo dhan waxaa ka soo horrayn doonaa warkii dunida wasiirka arrimaha dibadda ee dalka britain boris johnson ayaa waxa uu ololeynayaa sidii maamulka madaxweyne trump loogu cadaadin lahaa inuu qayb ka sii ahaado heshiiska dhinaca nukleerka ah ee u dhexeeya iiraan iyo quwadaha caalamka johnson ayaa la kulmaya madaxweyne ku-xigeenka mareykanka mike pence iyo la taliyaha dhinaca ammaanka qaranka ee aqalka cada john bolton iyadoo ajendaha ugu weyn ee kulankoodana uu yahay heshiiska iiraan wasiirka arrimaha dibadda ee britain ayaa waxa uu sheegay in dalkiisa maraykanka iyo bahwadaagta yuruba ay ka midaysan yihiin dadaalka ku qotoma sidii loo wajihi lahaa habdhaqanka iiraan ee ammaanka gobolka bariga dhexe ka dhigaya mid aan xasiloonayn iyadoo usii maraysa weerarada dhinaca internetka taageerada ay u fidiso kooxda xisbullah iyo hubka ay siiso xuutiyiinta yemen madaxweynaha mareykanka donald trump ayaa si joogto ah u cambaaraya heshiiska dowladaha waaweyn ee dunida iyo iiraan madaxweyne trump ayaa waxa uu sheegay in laba iyo tobanka bishan uu go-aan ka gaari doono in dalkiisa uu heshiiskaasi kasii qayb ahaan doono iyo in kaleeto
valadimir putin madaxweynaha dalka ruushka oo madaxweyne muddo dheer soo ahaa islamarkaasina ra-iisul wasaare wadankaasi kasoo noqday tan iyo sanadkii kun iyo sagaal boqol sagaashan iyo sagaalkii ayaa maanta markii afraad loo dhaariyey inuu madaxweyne ka noqdo dalkaasi iyadoo lagu dhaariyay aqalka kremlinka ee dalkaasi oo lagu qurxiyay dahab la soomin guriye iyo nuqulo dastuur ah uma suuro geli doonto in uu mar shanaad u tartamo madaxtinimada dalkaasi ilaa iyo inta wax laga bedel lagu sameynayo dastuurka dalkaasi oo sida la sheegay mamnuucaya in wax ka badan laba jeer oo xiriir ah xilkaasi uu qabto madaxweynaha putin ayaa muddada xilka uu soo hayay waxa uu gacanta ku dhigay amaba u qabsaday deegaanka kremia ee ukraine isagoo sidoo kaleetana howlaha milatariga ee ka socda suuriya xulufo kula noqday madaxweynaha wadankaasi bishaar al asad dhaarintiisan waxay imaaneysaa laba maalmood kadib markii banaanbaxyo xoogan oo dalkaasi ka dhacay si weyn asaga looga soo horjeeday inuu xilkaasi mar kaleeto uu qabto lix sano oo soo socota putin saraakiil gudaha ayaa sheegay in buurtii afka furatay ee hawaii ilaa iyo hadda ay ku burbureen lix iyo labaatan guri dadka ayaa waxaa lagu wargeliyey in ay isaga fogaadaan buurtaasi oo weli firdhinaysa dhagxaan holcaya iyo gaasuna dad gaaraya ilaa iyo laba kun oo qof ayaa laga daadguriyey guryahooda kuwaasi oo loo ogolyahay uuna in saacadaha qaarkood ay soo eegaan hantidooda haddii xaaladdu ay u saamaxdo mas-uuliintu waxay sheegeen in laga yaabo inay qaadato bilo in dadkaasi dib si joogto ah ay ugu laabtaan guryahooda dhulgariiro yaryar ayaa waxay ruxeen jasiiradda tan iyo markii jimcihii uu ku dhiftay dhulgariir xoogan oo dhammaa lix dhibic sagaal oo la socday qaraxa fulkaanada xarumaha warbaahinta ee kuuriyada koonfureed ayaa sheegay in kulan la filaya inuu dhex maro madaxweynaha dalka mareykanka donald trump iyo hogaamiyaha kuuriyada waqooyi kim jon un ay suuragal tahay in bisha dambe uu ka dhici doono dalka singabore wargeyska joseph ilb oo isagu ah wakaalada wararka eyan hab ee kasoo baxda dalkaasi ayaa warinayso isagoo soo xiganaya in isagoo soo xiganaya ilo aysan magac dhabin oo ka mida maraykan kuuriyada waqooyi inay isla garteen inay ku kulmaan ama kulankooda uu ku qabsoomo toddobaadka saddexaad ee bisha juun islamarkaasina laga ilaaliyo inay kusoo beeganto marka uu socdo shirka kooxda g n ee dalka kanada ku qabsoomi doono inta udhexeyso juun sideedeeda ilaa iyo sagaalkeeda halkaasi oo trump uu ka qaybgeli doono madaxweyne trump ayaa warfidiyeenada wuxuu u sheegay jimcihii in labada dhinac ay hadda hayaan taariikhda iyo goobta isagoo horena u sheegay in uu ka caaganeen milatariga in laga caagiyo amaba loo diido milatariga gacanka kuuriya labada dhinac in markaasi loo adeegsado
dhegeystayaal weli nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatana toos ugu dhegeysanaysaan washington anagoo mar kale idin leh cawaysin wanaagsan naciima abwaan qorane oo ah gabar gabayda oo dhowaantana maxkamad ku taalla hargeysa ay ku xukuntay saddex sannadood oo xariga ayaa maanta la sii daayay kadib markii sida la sheegay cafis uu u fidigay madaxweynaha somalilan inkastoo markii la sii daayey ay ka gaabsateen naciima inay warbaahinta la hadasho haddana xarumaha xuquuqda aadanaha iyo ehelka naciima ayaa soo dhoweeyey sii deynteeda warbixintan waxaa nooga diyaariyey jaamac bulle jaamac sii deynta naciime axmed ibraahim oo loo yaqaan naciime abwaan qorane oo halabuur ah ayaa waxaa ka hadlay shakhsiyaad dhinacyo kala duwan ka eegayey sii deynteeda ugu horeyn aabbaha naciima abwaan axmed ibraahim oo v o eda la hadlay ayaa dareenkiisa waxa uu ku muujiyey hadalladan salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dee waxa weeye adu waad ka garan kartaa deynantiisii intaasoo bilood xidhnayd oo rafaadsanaa oo weliba xanuunsanaya kala soo daayay dee farxaddiisu ma yarabay la tahay wariyaha v o eda ee hargeysa barkad maxamuud kaariye oo wareystay aabbaha naciima ayaa waxa uu weydiiyey su'aalahan ciimo saddex bilood iyo dheeraad ba xidhnayd madaxweynaha waa kulanteen cafis baa lagu soo daayey baa warbaahinta dowladdu u sheegtay arrintaasi ma ka wada hadashay haa waa jirtaa arrintaas waa jirtaa dadkii arrinkaa ka qayb qaatay horta kolka hore ilaahay baan u mahadnaqaya marka hore ilaahay baan u mahadnaqaya alxamdulilah ilahay intuu xariggaa geliyey ka soo saaray kow mid kale waxaan ku qanacsanahay ilaahay qadarkiisa waayo xukun allo horu yaalay ayuunbay dee bini'aadmigu fuliyeen ninkaan biniaadmiku mahadnaqa ilahay unuma mahadnaqee hawshaa ka qayb qaadatay ee si uunuga uga qayb qaadatay dax iyo mijaba waan u mahadnaqayaa ilaahay ha sharfo markaad eegto tusaalahaan cafiska marka laga yimaado araggii wax ma iska bedelaya arrintaa gudageli maayo iminka arrintaa halkaasan kaga baxay ma gudagelayo caafimaadkeedu waa sidee intii aa xidhneyd sidee loola dhaqmay mar bay ku xanuunsatay jeelka mar jeelka horta mar bay ku xanuunsatay qoladan asduub markii loo geeyey qoladan asduubta qolo fiican bay ahayd nimo dad wanaagsaayeen dhib may lahayn si wanaagsan bay u xanaanan u ilaaleynayeen markay caafimaad u baahato waa loogu yeedhaayey laakiin qolyihii si ay dhiyahayo waxaas dhib badnaa marka waa iska fiicantahay imika imika way fiicantahay alxamdulillah maxay warbaahinta wala hadli wadaad waa wallaahi taas waxaan dhammaanteedaan diyaar bu ahayn hadalkaa badan dhanka kale xeer ilaalinta somalilan oo arrintan ka hadashay ayaa sharaxaad ka bixisay sida niciime ibraahim qorone loo sii daayey waa kan afhayeenka guud ee xeraalaalinta somalilan mawliid cabdi muuse oo arrinkaa ka hadlaya waxaa jirta kolley nicima odageyd waanu eedaynay xukun baa ku dhacay saddex sanno ah runtii inagoo ku eedaynay inay falal qaranka ka dhana ay ku kacday kolley cafis iyada iyo eheladoodaba qoral codsi u qortay madaxweynaha madaxweynahana uu ka aqbalay de waana xaq dastuuri oo madaxweyne jimhuri sameel uu leeyahay isla barqad maxamuud kaariya ayaa su'aalo ka weydiiyey xeer cilaalinta doorkooda ku aadan dembi oogista iyo cafisyada loo fidiyo eedaysanayaasha xukunka kadib inta badan xeraalintiinu waxaad tihiin dacwad oogayaal idinkoo marar badan dad kusoo oogay dacwado kala duwan qaarkood la xukumay naciimaa ka mid ahayd waxaa ka mid ahaa maxamuud kayse oo isaguna sanadii bari lagu xukumay isna sidoo kale hadal uu yidhi saakuyadeysaan lagu haysto idina dacwaddii waa soo ogaysaan deeta qofka waa la xukumaya marka dambena waa la cafinaya arrimahaasi masaasay u soconayaan wallaahi runtii dee anagu horta shaqadeeda waxa weeye xafiisahaan dacwad oogayaal baanne qof kasta oo dembi galana waxaa ugu waajiba inaanu dacwaddaasi haddii dembigaasi dembi cadu yahay qofkaa cadday ma lagu hayo inaanu maxkamadda horgeyno maxkamadduna wuxuu waajibay ka guudato oo haddii qofkaa uu dembi ku caddaynaa ay xukunto haddaanay waxba ku caddaynaa inay sii dayso marka sidaa anagu waajibku waajibaas u gudanayno madaxweynuhuna waa gaaro madaxweynuhuna waa madaxweynihii qaranka xaq buu leeyahay xaq buu dastuurku siiyey cafiskana isaga xaqu leh ciddii ka codsata hadduu ka aqbila aduu ka diidaba waa xaq isagu leh waxaa jira sidoo kale dad iyana aragtiya ay yidhahdeen ku xidhan waxaa kamid a boqor cismaan oo maxamuud buurmadow waxaa kamid a maxamed kayse oon hore u carabaabay iyaga ka waran laga yaaba in lagu sii daayo cafis wallaahi horta anagu cid ay aragtiya u xidhan ma hayno dad dembi galay oo fal ku kacay oo maxkamad aanu horgeynay oo maxkamad horteedna dembi kaga cadaaday ayaanu ayaanu ognahay de haddii ay codsi qoranayaan oo madaxweynuhu ka caqbaday waxa weye waa ayaga u taale laakiinse anagu waajibkii waxa weeyaan ciddii dembi gashoon maxkamad horgeyno guuleed axmed jaamac waa madaxa xarunta xaquuqul insaanka somalilan oo ay xarunteedu tahay magaalada hargeysa sida uu caashe ibraahim aadan caashe cuud u sheegayna aad ayay u soo dhoweeyeen soo deynta abwaan naciime ibraahim aada ba umahadsan tahay xarunta xuquuqisaanku aad bay u soo dhaweyneysaa in naciime axmed ibraahim ay xorriyadeedii dib u heshay iyadoo muddo saddex bilood ka badan xidhnayd mataa runtii aada iyo aad baan ugu faraxsanahay naciime ay dib uga kasoo baxdo jeelki naciimo bishii horaan umalaynayaa in lagu xukumay saddex sano oo oo xabsiya sii deynteedan hadda maxaa keenay baad isleedahay haa naciimo waxaa la xidhay labaatan iyo toddobadii january waxaase maxkamaddu ay saddex sano xadhiga ku xukuntay shan iyo tobankii april muddadaasoo dhanna way xidhnayd runtii dad aada u badan oo dad reer somaliland iyo soomaaliya kale iyo ummadaha badankooda xuquuqisaanka jeceyba ay aada uga xumaadeen xarigeeda ayna ololaynayeen marka waxaan qabaa in sii deyntani ay ka dhalatay uun maaragtay codsiyadii kala duwanaayo dadku dalbanayeen in naciimo xorriyaddeeda loo soo celiyo marka hadda naciima maanta waa la sii daayay xorriyaddeeda loo soo celiyey saddex biloodna way xirnayd marka sii deyntan maanta la sii daayay ma tahay mid ku filan xuquuqdii ay lahayd ilama aha aniga inkastoo naciima iyada uun ka jawaabi karto laakiin anigu shaksiyan ilama aha waayo ma habboona in dhibta ay u geysatay naciimo keliya maaha dadiyooga kale laftigooda ayaa dee ka baqaya waxay odhanayaan oo dib ku keensatay runtii marka maaha dadku inay ka baqaan waxay odhanayaan dadkuna way ka baqayaan waxay odhanayaan haddii qof hadal uu yidhi darteed dee saddex sannadood loogu xukumo marka runtii arrin hagaagsan umaan arkaynin anigu waase farxad inay maanta dibadda joogta aan xabsi ku jirin mar haddii la sii daayo naciimo wax xaqa ama xuquuqa oo ay leedahay ma jirta oo ku saabsan muddadii saddexda bilood ahayd ay xabsiga ku jirtay dhaqanka aan hadda halka ka ku arko markaan arko mar rajaynaya in inay inay inay dee nidaamka wax ku heli karayso nidaamka jira oo dee nidaamka shirkatoon kartaa waa kii iyadaba xukumay oo hadda waxa lagu sii daayay waa cafaysa maxkamada may sii deynin marka runtii waxaaba farxad weynaba inay maaragtay xorriyaddeedii heshay oo aanay muddo dheer oo kale jeelka kusii jirin waxaa kale oo weli xabsiyada somalilan ku xiran shakhsiyaad ay ka mid yihiin maxamed kayse maxamuud iyo boqor cusmaan oo maxamuud oo iyaguna loo xukumay dembiyo la halmaala hadallo ama fikirro ay soo jeediyeen hase ahaatee ay hay-adaha xuquuqda aadanaha iyo eheladooduba ay u arkaan inay sharci darro yihiin xukunada ku dhacay dadkaasi su-aasha la isweydiin karaa ayaa ah in ay shakhsiyaadkaasna heli doonaan cafis madaxweyne ka hor bisha ramadaan iyo in ay muddo dheer sii xirnaan doonaan mahadsaned warbixintaasina waxaa isugu soo keen duwayay jaamac buule jaamac halkaad weli nagala socotaana waa washington
shir ballaaran oo ay si wada jira u soo agaasimeen dalada federaalka soomaaliya waa dowladda federaalk ee soomaaliya iyo qaar ka mid ah hay-adaha qaramada midoobay ayaa diiradda lagu saaray dhoofinta iyo ka ganacsiga dhuxusha soomaaliya waxaana maanta shirkaas uu ka furmay magaalada muqdisho dowladda soomaaliya iyo qaramada midoobay ayaa sheegay in sharci darro ay tahay islamarkaasina in laga ganacsado iyo dhoofintaba dhuxusha soomaaliya loona iibgeeyo dowladaha khaliijka iyo iiraan warbixintan waxaa kasoo diray magaalada muqdisho wariyaheenna cabdulqaadir maxamed cabdulle shirka waxaa si wadajira usoo agaasimay dowladda saraalka soomaaliya iyo qaar kamid a hay-adaha qaramada midoobay waxaana diradda lagu saarayay dhoofinta ganacsiga dhuxusha soomaaliya dowladda soomaaliya qaramada midoobey ayaa sheegay in si sharci daraa looga ganacsado dhoofinta dhuxusha soomaaliya loona iibgeeyay qaar kamid a dowladaha khaliijka iyo dowladda iiraan mahdi maxamed guuleed khadar ra wasaar ku-xeenka soomaaliya ayaa faahfaahin ka bixiyay ujeedka shirka maanta shirkan weyn baana isugu nimid oo lagaga hadli doono dhowr cishona socon doona sidii looga hortegi lahaa dhuxusha dhirta la sharayo ee looga faa'iidaysanayo kow in loo isticmaalo tamar laba gudihii tamartii loo isticmaalaya waxaaba ka sii daran dhoofinta dhuxusha la dhoofinayo ilaa laba boqol iyo lixdan kun oo tan ka badan ayaa sanad walba dalka laga dhoofiyaa halka laga yaabo konton kun ama lixdan kun ama wax ka sii yar isticmaalka dhuxusha in loo isticmaalo dalka gudihiisa taa macnaheedu waxay tahay shan laab ayaa dibadda dhuxushii loo dhoofiyaa ra-iisul wasaare ku-xigeenka soomaaliya ayaa sheegay in soomaaliya ku dambayn doonto xaalad nabaad guura haddii sii socota ka ganacsiga dhuxusha soomaaliya dhuxushaa la dhoofinayo dhowr shay ayaa ka dhalanaya kow deegaankiiyo xaalufinba ani ku socoto waa maqlayseen siddeed dhibic saddex milyan oo geed baa la jaray dhowrkiisana u dambeeyey xaalufin ba'an baa deegaankii ku socota dhirtii waa la jarayaa soomaaliya waxay ku dambayn doontaa nabaad guur haddii sidan aynu ku sii soconno dhulka lamadegaha ee saxaara ah ee aan dhirta lahayn ayaynu isi rogi doonnaa haddii aynaan ka hortegin gacmaha isqabsan dowlad iyo shicibba dowladda federaalka maamul goboleedada iyo shacweynaha soomaaliyeed meel kastay joogaan haddaan laga hor iman lagana dhiidhiyin waxay dhibaato weyn ka keenaysaa xoolihii calafkii oo mar walba la waayayo dhirtii haddayna jirin deegaankii qurux ma yeelanayo dhirtii haddayna jirin roob la heli maayo dhirta haddayna jirin abaaraha soo noqnoqday ee laba kun iyo koob iyo toban kuwii ugu ba'naa ay nagu dhufteen laba kun iyo lix iyo toban iyo toddobiyo tobanna ay ka sii daraayeen ayaa mar walba ina berriisan doona mahdi khadar guuleed ra-iisul wasaar ku-xeenka soomaaliya ayaa ku baaqay in la raadiyo waddo kale looga maarmo gubidda dhirta soomaaliya marka waa inaan raadinnaa habab kale oo isticmaalka gudaha ee tamarta loogaga maarmi karo waxaynu leennahay qorraxdaa ilaahay ina siiyey oo qorraxda tamarta laga isticmaali karo waxaa kaleynu leennahay dabayl laga dhalin karo dabaysha tamar laga dhalin karo cunto karis iyo isticmaalka waliba loo adeegsan karo waxaa kaleynu isticmaali karnaa gaasta oo jaban ra-iisul wasaare ku-xigeenka soomaaliya ayaa sheegay ka ganacsiga dhuxusha soomaaliya in dhaqaalo badan uu ka soo galo kooxda al-shabaab taasoo lid ku ah amniga soomaaliya dhuxusha waxaa ka ganacsigeeda iyo dhoofintiisa siday xogtu xaqiijinayso ka faa'iida lacag badanna ka hela al-shabaab waxayna uga faa'iidaystaan amni darrada iyo qaraxa maalin walba ay inagu hayaan nabadgelyadii bay khatar ku tahay dhaqaalihii bay khatar ku tahay deegaankii bi'addii bay khatar ku tahay xoolihii bay khatar ku tahay noloshii bay khatar ku tahay markaa si wada jir ah aan uga faa'iidaysanno inaynu la dagaalanno ka ganacsiga iyo dhoofinta dhuxusha isla markaana si wada jir ah aynu u baadi goobno in wixii lagu bedeli lahaa gudaha isticmaalka dalka gudihiisa aynu helno qaramada midoobay iyo dowladda soomaaliya ayaa labaduba soo saaray qaraaro lagu mamnuucayo ka ganacsiga dhuxusha soomaaliya cabdulqaadir okey v o a muqdisho
barnaamijka cusub ee galka baadhista ka dhegaysta idaacadda v o a bishiiba laba jeer
galka baarista waa barnaamij si qoto dheer u baaraya dhacdooyinka kaa qarsoon ama aad ka boganin
galka baadhista wuxuu soo gudbiyaa xogta hoose ee dhacdooyinka wararka ka qarsoon dhagaystayaasha amaba ay doonayaan inay wax ka ogaadaan si ay macluumaad dheeraada uga helaan haddaba hamogaanin barnaamijka galka baarista oo bishiiba laba jeer ka baxa laanta afka soomaaliga ee v o a haddii uu ku dhaafo barnaamijka galka baadhista waxaad ka heli kartaa bogga internetka ee v o a somalycom
wasiirka socdaalka ee dalka kanada axmed xuseen ayaa wuxuu beeniyey jiritaanka warar sheegaya in dowladda kanada ay doonayso in dalkeeda ay ka masaafurso dadka magangelya doonka ah ee dalkeeda ka galay xadka maraykanka warkaasi ayaa walaac ku abuuraya dad badan oo soomaali ah arrimahaasi ayaa wariyeenna xuseen nuur xaaji waxa uu wax ka weydiiyey wasiirka wasaaradda socdaalka iyo jinsiyadaha ee kanada iyo arrimaha qaxootiga axmed xuseen boqolaal qof haddii aysanba ahayn kumanaan ayaa halis ugu jira inay xarig kala kulmaan saraakiisha socdaalka kanada warbixinta ayaa soomaali badan ku abuurtay walaac kuwaasoo kasoo galay dalkan kanada xadka maraykanka arrintan waa arrin oo walaac nagu soo abuurtay oo maadaama oo soomaalida qaarkood ay ka yimaadeen dhankaas soo gudbeen sida maaragtay oo la ogsoon yahay markii oo donald trump la doortay wuxuu mamnuucay wadamada maaragtay oo muslimiin degaan sidii maaragtay yemen oo soomaaliya ku jirto marka waxaa hubaal haddii soomaaliya la celiya inaan sharci meesha lagu siinaynin oona maaragtay dhibaatada kasoo tageen maaragtay loo celinaya baan baan baan baan u malinaya marka waxaan rajaynaynaa wasaaradda oo qaxootiga oo quseyso arrintan inay maaragtay wax maaragtay ka qabtaan waan rajaynaa insha allah haddaba si aan u ogaado saxaanshiyaha warbixinta waxaan waraystay axmed xuseen oo ah wasiirka socdaalka jinsiyadaha iyo arrimaha qaxootiga kanada oo aan ugu horreyn weydiiyey waxa ka jira warbixinta waxba ma ka jiraan arrintaas sidaa og tahay dowladda canada dowladda federaalka iyo wasaaraddeeda iyo prime ministerka justin trudeau marar badan baa waxaan nidhi waddankan waa waddan qaxootiga u furan oo dadkii qaxootinimo iyo magangelyo waddankan usoo doonto inaan inaan maaragtay fursad siinayno inay dacwooyinkooda la dhegaysto inaanan xuduudka xiraynin laakiin ayadoo saas ah waddanka maraykankana fursad bay dadka ku leeyihiin ay qaxootinimadooda iyo iyo magangelyo inay ka helaan labada wadanna waxay ka shaqeeyaan arrimahaas waraysigaas a ka hadlaysid aniga waxa ay xigsanayaan maanan arkin axmed xuseen waxa uu xusay in heshiiska u dhexeeya kanada iyo maraykanka ee loo yaqaan dalka saddexaad ee nabdoon uu yahay mid lagu xaqiijinayo in qofka uu iska dhiibo dalka ugu horreeya ee uu gaaray heshiiskaas waa heshiis afariyo toban sano jiro oo la kala saxeixday dowladda maraykanka iyo dowladda kanada waxay kala saxeixdeen sanadka labada kun iyo afar heshiiskaas wax kale ma sheegayo wuxuu leeyahay labada wadan qofka magangelyada raadsanayo labada wadan midku ku hormaro inuu magangelyo ka codsado weye macnaheeda waxa way haddii aad maraykan timaadid oo aad maraykan ku soo degtid dowladda maraykanka iyo waddanka maraykanka haddaad ku soo degtid oo magangelyo raadsanaysid inaadan kanada imaanin oo haddana magangelyo raadsan adoonan xagga magangelyo ka codsan fikradda heshiiskaas ka dambaysa waxa waaye qofka waddanka ugu horreeyo uu yimaado inuu magangelyo ka codsado xisbiga liberaalka ee ka arrimiya dalkan kanada ayaa tan iyo markii la doortay sanadkii labada kun iyo shan iyo tobankii waxay keeneen kumanaan qof oo qaxootiya xuseen nuur xaaji v o a toronto
weli washington ayaad nagala socotaan markana muqdisho shirkadda baabuurta ee tiyora ayaa labaatan iyo toddoba sano kadib soomaaliya ka furatay xafiis ay leedahay tiyoro ayaa soomaaliya waxa ay kasoo maraysaa shirkadda usoo maraysaa s k a wasiirka ganacsiga iyo warshadaha soomaaliya maxamed cabdixayir maareye oo xariga ka jaray shirkadan saldhigeeda cusub ayaa sheegay inay qayb ka tahay maalgashiga shisheeye ee soomaaliya ka socdo haddaba wasiirka ayaa sheegay in ay wadaan in alaabaha soomaaliya loo iibgeeyo loo iibgeynayo suuqyada kale ee caalamka maantana soomaaliya looga soo iibgeeyo wariyaha v o eda cabdulqaadir maxamed cabdulla ayaa wasiirka uga waramay geyntan iyo weliba furista xafiiskan tiora ee muqdisho aad iyo aad baad u mahadsan tahay dowladda nabad iyo nolol siyaasaddeedu waxa weeye kobcinta dhaqaalaha marka toyoto oo keliya maaha kabaniyo badan oo waaweyn oo internationala ayaa khadka ku soo jira waxaan ku rajo weynahay in wax soo saarka soomaaliya suuqyo badan sidii hadda turkiga aan ka samaynaynay la geeyo iyo waddamada deriska marka maadaama siyaasadayada koowaad ay tahay kobcinta dhaqaalaha waxaanu samaynay shuruuc furfuran oo soo jiidanaysa maalgashiga oo ka mid yahay foreign investment law oo ka mid yahay sharciga shirkadaha oo hadda golaha wasiirada ka gudmo baarlamaan ku socda marka waa siyaasadda dowladda waxaanu doonaynaa inaan bedelno nolosha adag ee soomaalidu ku jirto dhallinyaradu shaqa hesho tiyootoo kale maanta daha furteen adigaa daha furay maxay soomaaliya ka samaynaysaa soomaaliya waxay ka samaynaysaa faa'iidooyinkii badnaa ee meesha laga sheegaya marka u horeysa waa baabuurta dalka laga wato kabaniga ugu badan weeye waxaana lagu soo gadan jiray si liidata oo iyadoo jabaan lagu soo isticmaalay oo haddana imaaraadka lagu isticmaalay gacanta saddexaad ayuu soomaaliya soo gaari jiray hadda wuxuu soo gaarayaa isagoo brannew ah oo cusub ayuu soo gaarayaa isaga oo wata saddex sano oo waaranti ahoo wax alla wixii ka hallaaba kabanigu u bedelayo waxaa loogu samaynaya maintenancy ayaa loogu samaynaya waxa loogu samaynaya repairing oo free ah inta saddexdaas sano gudaheeda wixii ka dambeeyana reberin quality leh marka wax weyn ayuu ka bedelaya shaqaa laga helaya shaqa abuur bay samaynayaan marka wax weyn ayay u kordhinaysaa soomaalida wasir ma waxay furtaan xafiis mase waxay furtaan xafiiskii weynaayo adeegii laga helayo gaadiidkiiba halka yaala maya xafiiskiibay fureen gaadiidkiiba halkan laga helayaa workshopkii lagu rebergaraynayey oo lagu hagaajinayey ayaa laga helaya marka waa fuul xafiis buuxa weeye oo toyota leedahay weeye sidaasoo kale waxaanu kala ballanay gobolada dalka ee nabadda iyo gobolladao dhan inay geeyaan marka waa waa bilow aan annaku wasaarad ahaan iyo dowlad ahaanba aada ugu faraxsannahay in kambaniyadii waaweynaaye adduunku ay soomaaliya yimaadaan kuwo kalena dhowaan baa la arki doonaa insha allah furfurnaanta ganacsigu suuq hore buu ku tiirsanyaa marka s k a bay soo maraysaa s k toyota hadda howshooda fulinaya suuqyadii soomaalida u furnaayee faraha badnaayee qof walba uu marka hore jabbaha ka soo iibinayay miyay ku dhimi doontaa walaahi wejiga koowaad uun ayay kambaniga iskaashanayaan oo halkan uga soo horreeyey oo internationala weeye laakiin way ballan qaadeen inay markiiba rugta ganacsigaa joogtay ganacsataa la hadashay marka magaalada ayaa la geenaya xafiisyo branches baa laga furaya halkan maanta uun baanu ku samaynay in xafiiska la furo mooye waa la furayaa wax oo ka dhiman toyoto inay xarunteedii ay soomaaliya ku lahaan jirtay dib u soo ceshato ma jiro marka waxaanu ugu baaqaynaa sidoo kale kambaniyada sooma kambaniyada adduunka iyo ganacsatada soomaaliyeed ee hadda ganacsiga xooggale ku haysta bannaanka in dalkii hadda uu nabad yahay in dalkii maalgashi uu diyaar u yahay inay dalkooda dib ugu soo noqdaan maalgashadaan wasir haraba inaad wahar dul istaagto toyota wakiil waxbay ka tahay soomaaliya cid walbee rabto kambaniga toyota gaadiidkeeduna waa inay soo maraan toyota soomaaliya toyota soomaaliya inay soo maraan weeye qofka waxaa loo dalbayaa siday hadda sharaxayeen moodalka uu doono ayuu dalban karaa midabka uu doono ayuu dalban karaa cid kasta xataa qofkii bannaanka ka gata wuxuu awoodaa inuu inuu halkan kusoo transfergareeyo warantigiisoo yidhaahdo toyota soomaaliya ayaan ayaa warantigayga iigu gudbiya marka xafiiskii oo buuxa oo toyota soomaaliya sida adduunka kale ay uga furan tahay oo buuxa wey dhowaan waxaad suuqeynaysay wax soo saarka soomaaliya gaar ahaan khudaarta maxaa ka soo baxay dee waxa weeye soomaaliya waxay dhiig baxaysay labaatan toddoba sano oo inaynu wax bannaanka wadamo badan oo adduunka baynu lacag badan geynaa wax ka soo gadanaa iyadoo iyagu aanay waxbayna ka qaadan taasoo aan ahayn habka ganacsiga adduunku ku socdo sidaas maaha way jiraan wadamo dhifahoo ama xoolaha loo iibgeeyo ama waxyaalo yaryaroo beeraha kasoo goa loo iibgeeyo laakiin wax oo dheeli tiran maaha marka wasaaraddeeda iyo dowladduba waxay ku mashquulsan tahay inay dalalka aanu horta marka horese inaan xoojinno wax dhoofinta soomaaliya in wax laga dhoofiyo soomaaliya inaan xoojinno siyaasadihii furfurno qualitiga waxyaalaha soomaaliya kasoo baxay standardkii aanu hagaajinno wadamada aanu wax ka soo gadanana ku qancinno inay iyaguna wax naga qaataan marka kuweyt baan geeyey khudaar iyo wax soo saar soomaaliya turkiga waxaanu geynay hadda annaka iyo rugta ganacsiga waxaanu geynay in ka badan konton karton waxyaalo badan oo soomaaliya ka soo baxa iyo waxa beeraha ka soo baxa iyo kalluunka ay ku jiraan marka siyaasadda dowladda maadaama aan sidaa hore u sheegay ay tahay kobcinta dhaqaalaha dhaqaale wuxuu ku kobcaa in uu la badiyo waxaa natiijo ka soo baxay kuweyt iyo turkiga waxaa ka soo baxay in adduunkii ku qancay wadamadii aanu tagnay iyo maaha kuweyt oo keliya waxaa ku shirsanaa wasiirada ganacsiga iyo warshadaha ee wadamada carabta ku shirsanaa in dalalkii oo dhammi ay ku farxeen in soomaaliya soo noqotay in soomaaliya khayraadka intan dhan iyo barwaaqadan ay ka soo baxayso waxaynay ballan qaadeen inay maalgashadaan dowladda turkiga uu naga dhexeeyo heshiis weyn oo iskaashiga ganacsiga iyadana saasoo kale aanu u tagnay boqol shirkadood oo soomaali a baan geynay xaggaasna in leegaa ka yimid marka kambaniyadii baa wada hadlay waxaanay daba socotay wadahadal dowladuhu hore u galeen oo sidaa ku heshiiyeen marka waxaanu rajaynaynaa wakhti kooban dalkan inuu barwaaqo noqdo dhibaatada iyo gaajada ka baxo ganacsadaha soomaaliga dhibka haysto waxa waaye dhinaca baasaboorka waxaad og tahay in ganacsatadeen dhammaan ay wataan baasaboorro ajaaniba kuwa ugu badan ha wataano baasaboorrada dowladaha dariska ethoobiya jabuuti ama kenya marka baasaboorka soomaaligoon tayo yeelanna ganacsigu saameyn badan ma yeelan doono sababtu dalkaa la macaamilaysaa maxaa laa qabta aada iyo aad baad u mahadsan tahay inaad su-aasha ay weydiiso horena mar baan uga hadlay dhibaatada ugu weynayna haysata weeye waayo soomaaliya dalal bay la baac mushtaraysaa adduunkuna wuxuu ku qaybsadaa maxaad iga gadatay aan wax kaa gatee marka haddii baasaboorkii etoobiya yahay haddii uu jabuuti yahay hadduu maraykan yahay hadduu ingiriis yahay markaa soomaaliya uma diiwaan gashana nin maraykana wax ka gatay ama nin ingiriisa wax ka gatay waxay dhahayaan halkii soomaaliya wixii lagu soo daldalay oo dhan ma muuqanayaane wax yar oo soomaaliya qaaday baa muuqanaya marka taas siyaasad baanu dowlad ahaan ka leenahay ugu horreyn dadka soomaaliyeed inay baasaboorada qaataan duruuf jirtaa ku kaliftay laakiin today maanta waa isbedeshay waxaanu heshiis kula jirnaa safaaradaha aanu xidhiirka la leen oo dhan hadal baa noo socda oo ta turkigu ka mid tahay oo meelaha wax laga hindiya iyo china iyo wadamada deriska ah oo alaab badan iyo qaad aan ka soo qaadano kulligood wada hadal baa noo socda inay aqbalaan ganacsatada soomaaliyeed annakuna waxyaalahan dhaqanxumada ah ee soomaalidu tahriibta iyo waxaan ay dhahdo aanu ka celinno oo ganacsatada liiskooda imborti exportiga aanu dhigno safaaradda deedna aanu siino fiise shan sana markaasaa soomaalidii loo diiwaangelinayaa inay wax gadatay annakana inay wax naga gateen ay naga aqbalaayeen marka ninkii intaa diida markaanu dhammayno ee turki ka dhammayno ninkii diiday amerikaan ku baxa waxa annakii amerikaanka naga dhexeeyaanu kula dhaqmaynaa hadduu doono soomaaliya ha haado af soomaaliya ku hadlo widhonker baasaboorka ayaanu tixgelinaynaa wixii ganacsi annakii amerika dhexdeeda yaalla annakii ingiriis dhexdeeda yaalla baan kula dhaqmaynaa haddii uu qaadan waayo baasaboor soomaaliga oo ku dhaqmi waayo
kaasi waxa uu ahaa wasiirka ganacsiga ee warshadaha dowladda federaalk ee soomaaliya mudane maxamed cabdi xayir maareeye oo isagu la hadlayay waryaheena magaalada muqdisho cabdulqaadir maxamed cabdulle
weysan wanaagsan ayaan dhegaystayaal markan idilana waxaan soo gaarnay qaybihii kaasana idaacaddana qodobada idinku soo maqan aan idin helana waxaa ka mid ah magaalada mooyaale oo ku taalo xuduudda u dhexaysa kenya iyo etoobiya oo shalayto dagaal uu ku dhex maray beelaha booran iyo gare oo la sheegayo xaaladeeda haatan inay degan tahay waxaad maqli doontaana doodii gaabnayd iyo qurbaas eeshe intaasoo dhan waxaa ka soo horan doonaa warkii iyo dunida oo kooban wasiirka arrimaha dibadda ee britain boris johnson ayaa waxa uu ololeynayaa sidii maamulka trump loogu cadaadin lahaa inuu qayb ka sii ahaado heshiiska dhinaca nukleerka ee ka dhexeeyay iiraan iyo quwadaha caalamka johnson ayaa la kulmaya madaxweyne ku-xigeenka mareykanka mike pence iyo la taliyaha ammaanka qaranka aqalka cad u qaabilsan john bolton iyada oo ajendaha ugu weyn ee kulankoodana uu yahay heshiiska iiraan wasiirka arrimaha dibadda ee britain waxa uu sheegay in dalkiisa mareykanka iyo wadaagta yurubba ay ka midaysan yihiin dadaalka ku qotoma sidii loo wanaajin lahaa ama loo wajihi lahaa habdhaqanka iiraan ee ammaanka gobolka iyadoo markaasi ay iiraan usii marayso weerarada dhinaca internetka ah taageerada ay u fidiso kooxaha xisbullah iyo hubka ay siiso xuutiyiinta dalkaasi yemen
faladimir putin oo madaxweyne iyo ra-iisul wasaare ka soo ahaa dalka ruushka tan iyo sanadkii kun iyo sagaal boqol sagaashan iyo sagaalkii ayaa maanta markii afraad loo dhaariyey inuu madaxweyne ka noqdo dalkaasi waxaa lagu dhaariyey aqalka kremlinka ah ee dalkaasi looga arrimiyo oo lagu qurxiyo dahab lasoo minguuriye iyo muunado dastuuri ah uma suurtogeli doonto inuu mar shanaad u tartamo madaxtinimada dalkaasi ilaa iyo inta wax kabedel lagu sameyn doono dastuurka dalkaasi
saraakiil gudaha ayaa sheegay in buurtii afka furatay ee hawaii ay ilaa iyo hadda ku burbureen lix iyo labaatan guri dadka ayaa waxaa lagu wargeliyey inay ka fogaadaan buurtaasi oo weli soo firdhinaysa dhagxaan holcaysa iyo gaasuna dad gaaraya laba kun oo qof ayaa waxaa laga daadguriyey guryahooda kuwaasi oo loo ogolyahay inay saacadaha qaarkood uuna ay soo eegtaan hantidooda haddii xaaladdu saamaxdo dhulgariire yaryar ayaa waxay ruuxeen jasiiradda tan iyo jimcihii oo uu ku dhiftay dhulgariir xooggiisu dhammaa lix dhibic sagaal oo la socday qaraxa fulkaanada si wanaagsan ayaan dhegaystayaal mar kale idin leenahay wararka naga soo gaaray magaalada mooyaale ee ku taalla xuduudda u dhexaysa kenya iyo etoobiya ayaa waxa ay sheegayaan in maanta xaaladdu ay deganayda inkastoo ay soo baxayaan warar sheegaya in khasaare badan oo nafeed uu ka dhashay dagaal beelaha booran iyo gare ku dhex maray magaalada maalintii shalay wariyaheena haaruun macruuf ah ayaa mid ka mida dadka deegaanka uu qaryo magaciisa weydiiyey sida ay tahay xaaladda magaalada xaaladii mooyaane maanta way degan tahay dhinaceedii dagaalka ka socday sidii horkuu sheegay waa dhinaca mooyaane etoobiya xalito sidii wararka nagu soo gaarayay inay etoobiya militariya xoog badan ay keentay marka inkastoo dagaalka xalay ili wakti dambe xili dambe dagaalkii socday xabadaha dhacayeen laakiin aroortii markii lasoo toosay ka dambe ilaa iminkan wax xabad dhacay ma laha gawaari military baan kor ka aragnaa oo magaalada batrool garaynaya wareegaya marka magaaladii way xasiloon tahay way degan tahay
waa gartay khasaaraha ka dhashay dagaaladii shalay dhacay intee buu leegyahay
harunow khasaaradii hade wararka sida hadda nagu soo gaarayay dhinacan ormada dad ka imaada oo ka waraystay oo dadaan aqoon u leelahay ay tahay oo meesha joogay dagaalka markuu dhacayay waxay ii sheegeen inay sagaal qofna ka dhimatay dhinaca ormada afartan iyo toddoba qofna dhaawac tahay odayaal oo dhinaca kale aan warwaraystay garaha inkasta haddii dadka badi ay doonayeen inay sirta bixiyaan odayaal badan oo la hadlay oo dhinaca kale la xiriiray dad tiro badan inay ku dhinteen oo dhowrna ku dhaawacmeen ayaa laga sheegay maadaama dagaalkii oo shalayto dhinacooda dhinacii garaha uu ahaa oo dagaalkana laba dhinacba lagaga qaaday ormihiina dagaalkii bay ku jireen dowladdii oo ayagana laba qof ka dhimatay oo laba booliis laga dilay ayagana dagaalkii dhinacii garahii bay ku qaadeen marka dagaalkii waxaa xoog badnaa dhinacii garaha sidee lagu xaqiijiyey tirada dhimashadan aad sheegayso harun ad xaqiijis cad la heli karo ma laha maadaama labada magaalo lasu gudbi haynin oo xarada dhinaca kalena military haysto oo wax isu socon karo aysan jirin laakiin dadka telefoon bay ku wada xiriiraan reeraha labada dhinacba way isla xiriiraan ilangarina dhinaca kale kenyana way ka degan yihiin marka sheekooyinkii sidaas wey kenyana maan kugu darin kenyana waxaa ka dhimatay afar qof oo xabadii kasoo fakatay dhinaca etoobiya tahay afar qof oo magaalada ka bixisanaysay ayaa ku dhacday xabadii afar qofaa ka dhimatay marka dadkan dhintay ma waxay ku dhinteen xabadii la isweydaarsanayey mise waa dad inta la qabtay la khaarajiyey maya kuwa kenya ka dhintay afarta waa xabadii la isweydaarsanayey ayaa qaar kasoo fakaday dhinaca kenya kusoo dhacay hodheelaha hataa aan degnayn xabadii way kusoo dhacday oo hoteelka midka ugu weyn moyaale oo ayusra la dhaho dhowr guri oo magaalada ku taalo xabadii ku dhacday inkasta oo maaragtay wixii hadda toos oo dadka kaga dhacday afar qof kale ay tahay laakiin guryo badan xabad ku dhacday waa la sheegayay dhinaca kalena waa un xabadihii kale lisfeedeersanayay labada dhinac maadaama dagaalkii uu ka socday dhinacii garaha ayaa dadka waxay sheegayaan bombaanyada inay isdhaafsadeen oo sida awgeed dad badan oo ku dhaawacmay oona qaarna ku geeriyoodeen
marka dagaalkan maxaa joojiyey ma dowladdaa soo dhex gashay mise iskii buu istaagay waana laysku soo laaban karaa halistaas weli way jirtaa
dagaalka hadda waxa joojiyey waa dowladda marka horena sidii wararka aan ku hayno dowladda way ogeed inay labada ciid dagaali rabaan oo walo way u sheegeen maadaama odayaashii dhadhexaadinta ku jiray ka baxay waxay dhaheen dagaalkiiba ayaga labada dhinac u qalab qaateen sidaa ka dambe xalay shalayto markuu dagaalkii weynaa dhacay dowladdii military xoogle bay soo direen ayaa ayagaa magaaladii haysta hadda iminkan hadda kor haddaad ka eegtid gawaarida magaalada ka dhex socdo dhinaca kale waa la arkaya waa gaari military ah ma jirto wax kale socdo magaalada ka dhaqaaqayo sidaasay ku jeegtay laakiin wararka hadda socdaan labada dhinac haddana inay malishiyagadooda ay sii habaysan hayaan oo dagaal culus ku qaadi rabaan ayaa la sheegayaa kaasina dhegeystaal wuxuu ahaa mid ka mid ah dadka deegaanka ee magaalada mooyaale oo ku taalo xuduudda u dhexaysa kenya iyo etoobiya oo dagaal uu shalayta ku dhex maray beelaha booran iyo gare wuxuu u warramayey waryaheena haaruun macruuf
idaacadda habeenimo ayaan weli ku guda jirnaa ibraahim xasan daandure iyo sahre cabdi axmed ayaa idinla socodsiinaya markana xubinta dooda gaaban kusoo dhowaada waxaa inoo soo dirta waryaheena seenab abuukar maxamed
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada xubinta dooda gaaban waxaa toddobaadkan magaalada baraaselis ee dalka beljum lagu soo gabagabeeyey shir looga hadlaya ammaanka soomaaliya iyo qorshaha loogu diyaargaroobi lahaa ciidamada si ay ammaanka ugula wareegaan amisom marka ay dalka ka baxdo iyadoo la isla gartay in la xoojiyo dadaalada xasilinta soomaaliya ee dib u dhiska ciidamada qaranka wadanka haddaba ma tahay xilligan wakhtigii ciidamada soomaaliya ay si buuxda ula wareegi lahaayeen ammaanka guud ee dalka waa arrinta ay doodeenna ku saabsan tahay waxaa dooda igala qaybgalaya maxamed cumar geedi wasiir hore uga tirsanaa dowladii kumeel gaarka ahayd ee soomaaliya iyo cabdiraxmaan xuseen hiraabe agaasimaha maxadka cilmi baarista nabadda ee geeska afrika waxaan jeclahay inaan ku horeeyo maxamed cumar geedi dowladda waxay soo bandhigtay istaraatiijiyada ay doonayso inay kula wareegto ammaanka guud ee dalka xilliga ay shaqadooda dhammaystaan ciidamada amisom ma kula tahay in ciidamada soomaaliya ay u diyaarsan yihiin xilligan in ay ammaanka hantaan su-aasha aad i weydiisay haddaan si toos uga jawaabo hadda maya waa sax in ciidanka dhismihiisa oo muddo fogna soo bilowday ilaa iyo muddana laisku dayay in ciidamka la dhiso waa sax inaysan ciidan shisheeye ciidankuu noqonayn oo weligood ayna dalka joogayn oo ay tahay inay baxaan ciidankanana bedelaan laakiin hadda waxa aanu arkayno qaabka hadda ay wax yihiin ma sahlana in hadda ciidankeenna ay maanajgareeyaan howlihii amni ee dalka u baahnaa sidoo kale amisonta ayaa waxay joogtaa toban sano oo ayada lafteeda waxa hadda dhacaya aan u jeednaa oo aan la dhihi karin waxay sugeen amni ee sax ah cabdiraxmaan hiraabe adiga sideebaad u aragtaa dadaalada loogu jiro qorshaha dib u habeynta ciidamada soomaaliya wakhtigaanse ma yihiin kuwa u diyaarsan in amniga ay kala wareegaan ciidamada amisom
aad baad u mahadsantaha saynab aniga waxay ila tahay xilligii ay ku habbooneed baa la joogaa waxaad la socotaa ciidamada amisom ee haatan dalka jooga waxay hadda joogaan saddex afar dowladood dowladdii afraad weeye runtii ciidan shisheeye cidna dal uma dhisi karo laakiin in muddo kooban lays caawiyo way jirtaa marka iyadoo la eegayo dadaalka hadda xukuumadda maxamed cabdulaahi farmaajo uu madaxda ka yahay iyo xukuumadda ra-iisul wasaare kheyra uu hogaamiyo ee ay la yimaadeen istaraatiijiyad iyo qorshayaal fogfog oo ay ku dhisayaan ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed fursado badan baa aniga ii muuqda oo ah ciidanka amisom sababaha ay dalkan ku yimaadeen waxaa ka mid ahaa kalsooni xumo ka dhex jirta shacabka soomaaliyeed iyo is-aamin darro dhexdooda ah qabiiladii oo kala shakisan bay ku yimaadeen haatan shacabka soomaaliyeed dowladooday ku kalsoon yihiin ciidankooday aaminsan yihiin oo ku kalsoon yihiin waxaana aaminsanahay inay tahay xilligii ay ku habbooneed inay soomaaliya isku tashato ay danaheeda ay iyagu qabsadaan is-aaminaan ciidankoodana ay garab istaagaan dowladoodana ay taageeraan haddii aan dib ugu laabto maxamed cumar geedi waad maqlaysaa cabdiraxmaan hiraabe wuxuu qabaa in rajo badan ay muuqato islamarkaana la joogo waqtigii ciidamada dowladda soomaaliya ay amniga dalka kala wareegi lahaayeen ciidanka midooda afrika adigu rajadaa inaba makuu muuqata bismillah aad baa umahadsan tahay waxaan isleeyahay mar kasta ummadda rajadeeda waxa weye waa inay ahaataa meesha ugu sarrayso oo rajaan leenahay in dalkeenna hagaago ee aan guulaysano aan la wareegnaa amnigeenna iyo wax kasta rajadaa weligeedna waa jirtay laakiin walaalkay wuxuu ka hadlay waxay u yimaadeen is-aaminaad la-aan is-aaminaad la-aantii oo qabaa'ilka u dhexaysay baa la dowladeeyey oo ah geeliyaa geeso loo yeelay qabaa'ilkii baa qabaa'il maamuleed maamul dowladeedla qabaa'il ku dhisan oo weli yacni kuna xiran dowlado kala shisheeya waxa qarsoon maahan waxa ka dhacaya yani dalkeena hadda waxa arrintaa ma sahlana waxa weeye siyaasiyan in loo heshiiyey ayaa ka horeysa waxa wuxuu ka imaanayaa dadki dadkan dana heshiis ahaan halka ay xoogga saarayaan ciidanka inay ku daraan macnaheeda ayaan la saarin maahan in ciidanka xoogga la saaro deetana dib u heshiisiinta iyo midaynta ummadda in lagu dadaalo waa wacnaha waxyaabaha haddaanay taa garab socon ma ma hirgelayso ciidan shisheeyo horey baan u sheegay inuusan xalka yacni waaro ahayn laakiin maanta ma u diyaarsannahay waa maya maanta ciidankeennay yacni ma haystaan qalabka culus ee ay haystaan amison iyo fasilitiga ay haystaan ma haystaan waxaad yani ka soo baxay shirka markaan dib ugu noqono dhaqaalo badan in lagu deeqay weligeed baa lagu deeqay brussels intaa horaa la tegay dowladii aan ka midka ahaa baa la tegi jiray london baa intaa soo jeer la tegay waxaanoo lacagaa lagu deeqeeyey midda amisonna amison bay martaa tanadana ayaga unbay martaa oo ma helno oo ciidankeena weligii sidaas u ah marka waxaan isleeyahay hadday la yimaadaan istaraatiijiyad ka beddelan tii hore dee markay miro dhashaan arkaynaa aragtida aan ka qabo waxay tahay in maanta loo baahan yahay in lagu yacni si sax ah loo dhiso oo dib u heshiisiintana lagu garab wado cabdiraxmaan hiraabe waad maqlaysaa maxamed cumar geeddo wuxuu ka dhawaajiyey inaanay hawsha sahlanayn marka la ego meesha laga yimid iyo halka lagu socdo ma isleedahay caqabado badan baa wili jira iyo sababta keentay marka hore in ciidamo shisheeye wadanka u baahdo horta caqabado way jiraan oo caqabad la-aan meesha ma taallo laakiin waxaa la rabaa caqabadahaaga inaad adigu xaliso waxaad ogaanaysaa soomaaliya waxay noqotay mashruuc ciidanka amisom mushaarka uu qaato waa wada ogna askariga soomaaliyeedna mushaarka uu qaato uusan helin baan ogna anugu waxaan aaminsanahay askariga soomaaliyeed boqol amisoma inuu ka qiimo badan yahay dalkan amnigiisa maanta waxaa gacanta ku haya boqolkiiba siddeetan waa ciidamada qaranka soomaaliyeed magaalada muqdisho markaad aragtid amnigooda yaa ka shaqaynaya ciidamo soomaaliyeed baa ka shaqaynaya gobolada yaa ka dagaalamaya ciidamo soomaaliyeed baa ka dagaalamaya xuquuqda asgariga soomaaliyeed uu leeyahay in xoogga la saaro sida madaxweynuhu iyo ra-iisul wasaaruhuba ay sheegeen in kor loo qaado hadda laftirkeeday la wareegi karaan waayo boqolkiiba siddeetanba hadda shaqada iyagaa haya gacanteeba ku hayaan shaqadii marka kaliya anugu waxaan aaminsanahay istaraatiijiyadda dowladdu ay wadato oo ah in askarta soomaaliyeedna xuquuqdooda la siiyo mushaarkana loo kordh askarigu dalkiisa iyo dadkiisa waa u dhimanayaa haddii uu og yahay in caruurtiisa laga fikirayo waxaan siinayaa maxamed cumar geed arrimaha dalka yaalla aad bay u culus yihiin hadda dadka madaxda ahna marka aad eegta hadaladooda iyo sida loo kala socdo durbadii waxaad ogaanaysaa reerka meesha ay wadaan ay ku furi rabaan inay aad u dhowda maxaa yeelay waxaanu arkaynay madaxdii maamul goboleedyada oo wadamada shisheeye tagaya oo madaxdii caalamka qaabilaya amisoonta la sheegaya ee dalka joogta ayaan isku ajenda ka ahayn oo dowladaheeda ay dano kala duwan leeyihiin dadka taageerana isku ajenda kama ahan arrimaha soomaaliya anu waxaan dhihi lahaa dalkan waa dal burburay oo meel fog gaaray nimanka hadda ee dalka oo taliya ee shacabkan xildhibaanadii soo doorteen codkooda ku fadhiya ee maandaydka haya hal arrin waa noo sameeyaan cidda amnigu caawinayso jaha la yaqaano hal jaha waa inay noqoto number one in ay kala socnaadaan awoodaha qorsho midaysana la keeno marka in ummadda is-aqbalaashaheeda la raadiyo si ciidankii uu dhismo haye cabdiraxmaan hiraab dowladda soomaaliyeed waa dowlad federaaliya maamul goboleedyaduna waxay hoos imaanayaan siyaasadahan dowladda dhexe dhismaha ciidanka qaranka soomaaliyeed maanta ma ahan mid maanta bilaabanaya dowladdu horeybuu usoo bilowday waxaana aaminsanahay anugu shacabka soomaaliyeed haddii ay dowladooda garab istaagaan ay ku kalsoonaadaan ciidankooda muwaadiniinta soomaaliyeed ah ee dalkooda raba inay difaacaan dal dadkiisibaa difaaca marka wax badan baa hagaagaya ciidanka ha lagu kalsoonaado dowladaynana aan ku kalsoonaadaan qaba anugu xubintii dooda gaabanna maanta intaa haynoo joogto waxaa dooda igala qaybgalay maxamed cumar geedi wasiir hore uga tirsanaa dowladii ku-meelgaarka ahayd ee soomaaliya iyo cabdiraxmaan xuseen hiraabe oo isagu ah agaasimaha maxadka cilmi baarista iyo nabadda ee geeska afrika inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhagaystayaal sidaa iyo nabadgelyo
zaynab abuukara ayaana doodaasi gaaban soo jeedinaysay haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan xubintii qurbe waxaa soo jeedinaysa zahre cabdi axmed
kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka qurbe oo aan toddobaadkan ku eegi doono nolosha caafimaadka iyo deganaanshaha xerada alqaras ee dalka yeman ee qaxootiga in ka badan toban kun oo qaxooti soomaaliyeed ah oo ku dhaqan dalka yeman tan iyo sannadkii kun iyo sagaal boqol sagaashan iyo kowdii maalin walbana qayb hor leh ee dadkaasi ku biirayeen xeradaasi ayaa noloshooda wakhtigan si weyn looga deerinaya sababo la xiriira iyada oo xubnaha jaaliyadda siday ii sheegeen ay tahay qaxootigaasi mid laga goosto wakhtigan raashinkii la siin jiray oo hay-adda u n h c r ay siinaysa qayb ahaan cabdulqaadir ibraahim shaash waa guddoomiyaha qaxootiga alqaras ee jaaliyadda soomaalida halkaasi ku dhaqan ah wuxuu ii sheegay in xaaladdu ay aada u liidato iyo waxyaabo badan dhamarkaa isku siina laga wada gooyey oo nolol usu koobay qamadii keligeed inaan wada qaadano annaga oo doodaasiita ka doonnay oo macnaha nolo heli oo nolosha geliyey in macnaha wixii oo nalagu xujiyey in sirikoob nalagu sameeyo oo midda kalena sii dheer tahay in anaga nalaga dhigo annagoo intaasoo sano joogno oo nalaga dhigo in dad cusub oo hadda macnaha soo galay wadankii oo nalaga dhigo si oo macnaha noo najaxday oo unisar warqad rasmi ee nasiiyeen inay macnaha bisaaqada lagu qoraayo duquliyo lagu qoraayo ee nolol saxiix ay fadhigaa jirto ay ka mid ahayeen maxaafadka leexaj iyo macnaha wasiiro daaqiliga iyo macnaha unisar iyo wasaarad daaqiliga oo yeman ay wada joogaan iyo dowladooda wada joogaan oo go-aankaas lagu wada gaaray in macnaha nalagu qoro taariikh walbo nin walba waktiga soo galay noola ogolaaday haddana meenaha waxay nagu xujeeyeen todoba kun raashinkooda ayaa hadda bishaan hadda dhammaatay ayaana nala siiyey todobadii kun hadda waa ku go-ay dadkii gudaheeda kusoo hadda xaaladan ay taaganta hataa dadka qaarkooda raashin ma qaadanin way farmarin yihiin ilaa hadda buuqa iyo wixii aa jiro meeshii faqaarka afkiisa hore ayay fadhiyaan weli xeradan oo ku dhex taala dalka yeman oo aanan ahayn dal degan wakhtigan ma helaan dadka daryeel caafimaad raashinka cabashadiisa ka sokowna waxaa sidoo kaleeto u dher biyola-aan koronto la-aan iyo dhibaatooyin kale oo caafimaadkuba uu ugu horeeyo waxaa sidoo kale qaxootigaasi oo la xiriira ay ii sheegeen in dhaqdhaqaaqyada bannaanka inay uga baxaan xerada ah aysan u furnayn axmed cali maxamuud waxa uu ku dhashay xeradaasi dhexdeeda qoyskooda waxay ka kooban yihiin siddeed qof waxa ay kula nool yihiin isla xerada qaras wuxuu ii sheegay in xaaladdu ay ku xun tahay gaar ahaanna raashinka oo aysan helin aawadeed oo noloshooda sii adkeynayso wallahi meesha waxaa horta ore biyaha waxaa nala ka geliyo cariiri biyo la-aanta waxaa naloo soo daayaa hal saac ama nus saac raashin nagu filan baa nala siin jiray muddo laakiin lix bilood ah raashin maanan helin yaa gelinayo haddana waxaa nala siiyey laba bilood waa gartay yaa gelinaya marka gabowsiga biyaha iyo iyo iyo cuntada wallahi qaajiminta waxay dhahayaan annaga laakiin waxaan maqalnay inay yani u n c r dadka banaanka waxba ku ogeyn waa garta marka yaad la socotiin adinka ama aad la xiriirtaan oo noloshiinaas adag oo dhibka a ku jirtaana wallaahi waxaan la xiriirna maanta oon ku dhihi karno waa la xiriirnaa waa dadka u n c r soo dirsadaan oo xerada mas-uulka ka ah dadkaasna ma umalaynayno inay warbixinteeda gaadhsiiyaan caalamkan xerada alqaras waxaa gacanta ku hayso hay-adda u n h c r ee qaxootiga qaramada midoobay waxaan isku dayay inaan saraakiisha hay-addaasi helo inkastoo aysa ii suuroobin si aan ayagana dhankooda uga weydiiyo dhibka ay tirsanayaan qaxootiga dadkan soomaaliyeed ah ee dhinaca nolosha iyo caafimaadka ah waxaa sidoo kale xusid mudan in amniga guud ahaan dalka oo aad u adag ay adkaysa in wafuud madax bannaan oo heer caalami ah ay inta badan booqdaan xeradaasi ku taalla buuraha dhexdooda deegaankaasi alqaras maanta oo la joogo waxay ahayd inay booqdaan wafdi ka socda qaramada midoobey safiiro iyo sidoo kale xubno mas-uuliyiin dalkaasi yeman u dhashay ah laakiinse sidii horey loo sii shaaciyey booqashadaasi maysa suuroobin oo way baaqatay waxaana mar kale sidaasi ii sheegay cabdulqaadir shaash oo ku macneeyey dhowr jeer inay jirtay booqashooyin horasaan oo kaleeto oo baaqday markaasi oo la sheegay sida uu yiri in amniga meesha uusan ahayn mid la isku halleyn karo dadkuna ay sidaasi uga baaqanayeen waa dib baan u baaqanay ayay dhaheen marka wixii la baaqdeen ilaa hadda war aan ka hayno hadda yaraatee ma jirto iyo sida nalagu dhahay wafdi wafdi kor oo culus ayaa soo socda wafdigii naftirkoodana ayagana sidoo kale ayay u baaqdeen ayaa la dhacay marka ma sheegi karo asbaabta ayaga u baaqdeen ma caddeey karo laakiin waxaan ogahay oo nidaamka hore meenaha loo isticmaali jiray xerada oo loogu sheekay jiray in meenaha dadka meenaha wafdiga oo xerada qaxootiga imaanaya markay arrimo muhiim ee u socdaan ameen u socdaan xerada qaxootiga soomaaliyeed inay macnaha booqdaan ay wax ay ka ogaadaan nidaamkay ku nool yihiin iyo jawgooda iyo noloshadoodaba dib baa micnaha loo dhibi jirayo arrimo kale baa loo sheegi jira waxaa la dhihi jirayo lama keli karo xerada nidaamkan ayaa dadkii aan la hadlay asna waxaa ka mid ahaa cabdikariim maxamed xaaji oo ah wiil dhallinyaro ah asna ku koray xeradaasi ku noolaa muddo aad u dheer oo dhowr iyo labaatan sano ah waxa uu la nool yahay eheladiisa oo qaybo qaybo isugu jira iyo qoyskiisaba wuxuu ii sheegay sidoo kale in xaaladda noloshu ay aada u liidato aniga xaaskii iyo caruurteeda shan ka kooban walaalkay iyo caruurtiisa sideed ka kooban walaashay iyo iyo iyo gabadheeda oo laba marka dhammaantiin meeshaa wada degan tihiin ha xerada kharasaan ku wada noolnay nolosha waa sidee marka had nolosha adag ee aan ku noolnahay xerada wax la koobi kara maaha waxaan la'nahay waxyaabihii asaasiyaadku noloshu ay lahayd mar mar ka dambeysa waxaad arkaysaa waxbarashadii oo tayabeeshay oo heerka ugu dambeysa maraysa hadda sidoo kale caafimaadkii oo xaalad aad u xun oo ukaab daran marayso waxaad la kulmaysaa dad xaaladoodu aysan istaahilin leanoo xerada waxaan kula haysano waa clinic isbitaal maaha clinicaas oo bukaan socod eegtadan oo meesha noogu yaalana qofka xaaladiisa ilaa ay gaarto xaalad laga deeriyo uu daqiiqada ama saacada kadib uu dhimanayo la gudbiyaa dhinaca caafimaadka dhinaca noloshana aad baa xootigii loo ciriiriyey markii hore dadku waxay isaga u bixi jireen magaalada reerka aabaha ama aabaha iyo hooyada way iska shaqo tegi jireen qaarna way iska tuugsi tegi jireen oo qaabkay wax kusoo heli karaan carruurta intooda kale xerada looga dhex tegi jiray laakiin nidaam cusub ay soo rogeeyeen diyaar celi inaysan ka dhex dhaqaaqi karin xerada xeradiina ma aha meel nolol istaahisha marka noloshu way adag tahay wallaahi anakoo ah dad ku barbaaray qaxootiga guud ahaana barnaamijkii qurba dhegaystayaal waa naga intaa toddobaadkan toddobaadka xiga inta aynu barnaamijkan mid lamida ku kulmi doono maanta oo aan guud ahaanba qurba ku eegnay arrimaha nolosha caafimaadka iyo deganaanshiyaha xerada alqaras ee dadka soomaaliyeed ee qaxootiga ay ku jiraan ayaan intaasi kusoo gabagabaynaya intaynu mar kale kulmi doonana nabadgelyo
waa hagaaga halkaad weli nagala socotaan waa washington barnaamijkii qurba ayaan intaas ku dhaafeynaa iyo zaare cabdi axmed sida laamalood shaha ayaan idin soo qabanaynaa
codkaasi baxsan ee khadra daahir ciga iyo heeska lamaloosha ayaan idaacaddeenii kusoo gabagabaynaynaa ibraahim xasan daandure iyo anigoo saare cabdiaxmedab waxaan idin leenahay dhegihiinna ayaan heeskaas uga sii tegaynaa
Stay tuned for African News Tonight, coming up right after these latest world news headlines.